subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax sabti ah oo bisha oktoobarna ay tahay koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha shan iyo labaatankiyo koob iyo soddonka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
waxaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen ilaa hadda waxaa nolol iyo geeri lagu la'yahay dad gaaraya konton iyo lix guud ahaan dhaawaca isbitaallada la seexiyey waxay gaarayeen laba boqol labaatan iyo siddeed waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday boqol iyo labaatan iyo labo oo la kala geeyey dalalka turkiga suudaan iyo kenya waxaa isbitaallada muqdisho markii la daaweeyey ka baxay dad iyagana gaaraya sagaashan iyo sagaal qof
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan cumar yariiso oo ka warbixiyey tiradii ugu dambaysay ee dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dalka masar oo lagu dilay ciidamo ka tirsan dalkaasi
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan gudaha iyo weliba caalamka balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dhimashada dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay afar iyo tobankii bishan oktoobar magaalada muqdisho in ay gaarayaan saddex boqol konton iyo sideed qof ayadoo sidoo kaleetana la la'yahay konton iyo lix qof islamarkaasina dhaawacyada ay yihiin laba boqol labaatan iyo labo qof tiro gaaraysa iyadoo boqol labaatan iyo laba ka mida dadkaasi loo qaaday wadamada turkiga suudaan iyo kenya halka sagaashan ka mida dadkaasina cisbitaalaadka laga saaray dowladdu waxa ay sheegtay in toddoba ka mida dhaawacyada labada boqol laba iyo labaatanka qof ee haatan la yaalaan isbitalka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale dowladda ay sheegtay inay wado baaritaano la xiriira falkaasi qarax iyo ciddi ka dambaysa iyadoo sidoo kaleetana dhowr qof loo soo qabtay arrintan
dagaallo u dhexeeya xoogaga kurdiyiinta ciraaq iyo militariga dalkaasi ciraaq ayaa weli kasii soconaya magaalada saliidda hodanka ku ah ee kirkuug ee dalka ciraaq xoogaga bishmaargaha kurdiyiinta ayaa la sheegay in xalay ay madaafiic xoog leh ay ku garaaceen magaalada ay dhowaan qabsadeen ciidamada ciraaq ee altun cobri sidoo kale iska hor imaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay halka laga galo magaaladaasi dagaalada ayaa la sheegay inay socdeen tan iyo shalay ilaa iyo xalay xilli ay ciidamada ciraaq ku sii siqayaan bannaanka waqooyiga magaalada kirkuug oo ay dhowaan kala wareegeen kurdiyiinta ciidankan ayaa raba in ay kusii dhowaadaan magaalada irbil ee caasimadda kurdiyiinta ciraaq dowladda ciraaq ayaa duulaankan ku micnaysay mid ay ku soo ceshanayso dhammaan dhulka lagu muransan yahay ee gacanta ugu jira kurdiyiinta
sida warkaba aad ku maqlayseen dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo bandhigtay tirada dadkii ku dhintay iyo kuwa ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho oktoobar afar iyo tobankeedii isgoyska soobe ee hadda loogu magacdaray afar iyo tobanka oktoobar dowladda ayaa waxa ay sheegtay in saddex boqol konton iyo sideed qof ay ku dhinteen qaraxaasi sidoo kalena konton iyo lix qof lala-yahay ilaa iyo haatan iyadoo in ka badan laba boqol iyo labaatan qofna ay dhaawacmeen kuwaasi oo boqol labaatan iyo laba ka mid ah la geeyay wadamo ka baxsan soomaaliya si halkaasi loogu soo dabibo shir jaraa-id oo magaalada muqdisho ku wada qabteen gaar ahaan goobta qaraxa uu ka dhacay wasiirada warfaafinta iyo sidoo kale amniga ayaa wariyaheena seenab abuukar maxamed ay warbixintan kasoo
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xalay soo bandhigtay tirada guud khasaarihii ka dhashay qaraxii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho kadib shir jaraa-id oo ay si wada jira ugu qabteen goobta uu qaraxu ka dhacay wasiirada amniga iyo warfaafinta xukuumadda soomaaliya wasiirka warfaafinta injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo ugu horeyn ka hadlay shirka jaraa-id ayaa sheegay in tirokoob la sameeyey lagu ogaaday in saddex boqol sideed iyo konton ruux inay ku dhinteen qaraxii dhacay laba boqol sideed iyo labaatan qof ay ku dhaawacmeen halka lix iyo konton ruuxna la xaqiijiyey in nolol iyo geeri lagu laayahay sidoo kale wasiir yariisow ayaa sheegay in boqol laba iyo labaatan ruux loo qaaday caafimaad dibadda sida dalalka turkiga kenya iyo suudaan waxaana uu tilmaamay in dhaawacyadii ku haray gudaha dalka sagaal iyo sagaashan ka mid ah in ay bogsadeen oo dib guryahooda loogu celiyey halka toddoba dhaawac ah ay isbitaalada weli ku jiraan in howlgalkii wejigiisii koowaad soo dhammaaday isla markaasna ay idiin sheegayso wixii halkaasi ka dhacay inay tiro ahaan ay yihiin marka la isu geeyo dhaawac iyo dhimashaba lix boqol afartan iyo labo kuwaasi oo kala noqonaya sidan waxaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen saddex boqol iyo konton iyo siddeed ilaa iyo hadda waxaa nolol iyo geeri lagu la'yahay dad gaaraya konton iyo lix guud ahaan dhaawaca isbitaallada la seexiyey waxay gaarayeen laba boqol labaatan iyo siddeed waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday boqol iyo labaatan iyo labo oo la kala geeyey dalalka turkiga suudaan iyo kenya waxaa isbitaallada muqdisho markii la daaweeyey ka baxay dad iyagana gaaraya sagaashan iyo sagaal qof oo markii la daaweeyey halka ay caawa jiifaan ilaa toddoba qof oo dhaawacyada ah haddaba sidaas daraaddeed dowladda federaalk soomaaliya waxay tacsi u diraysaa dhammaan qoysaska eheladooda ay ku geeriyoodeen waxaana ay u ballan qaadaysaa kuwa dhaawacmay inay xanuunka la qaybsan doonaan wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow oo sidoo kale shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan dad loo qabtay weerarkii dhacay hase ahaatee ay dib ka soo bandhigi doonaan xogta weerarkaasi la xidhiirta marka caawa waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa caawa inaan la wadaagno wixii aan soo qabannay laakiin waxaan rabaa fursadda aanu ka faa'idaysanayo inaan shacabka soomaaliyeed aan la wadaago waxaa kaloo jirta iyagana sidoo kale hay-adaha amniga ee maalmahan ka shaqaynayeen in dad loo xiray ay dad u xiran yihiin oo xooga xog aan hayno marka ilaaduu ilaah yiraahdo xogtan mar dhow aan la sheergarayn doonaa waan idinsoo gudbin doonaa hadduu ilaah yiraahdo waxaan tirakoobka ay soo bandhigtay dowladda soomaaliya iyo khasaaraha guud ee ka dhashay weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho ayaa aada ugu badan kii ay horey u shaacisay dowladda hase ahaatee dadka qaar ayaa qaba in hay-adaha ammaanka dowladda laga filayay inay soo bandhigaan macluumaad intaan ka badan oo la xiriira weerarkii dhacay seenab abukar maxamed v o a muqdisho
mahadsanid seenab dhinaca kaleetana ku dhowaad labaatan masjid oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalalka maraykanka iyo kanada ayaa salaadii jimcaha looga hadlay musiibadii afar iyo tobankii bishan ka dhacday magaalada muqdisho masjidka daarul hijra ee ku yaala gobolka virginia ee dudaagta la ah magaaladan washington waxaa salaadii jimcaha ka qayb gala safiirka soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka isagoo abaabulka islahaa danjiraha iyo dhowr qof oo kale oo madax ka socotay ah wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waryahana jacfar kuukaay oo ka qayb galay salaadaasi iyo sidoo kaleeto sida ay u socotay howshaasi ayaa warbixintan ka sameeyey waxaa salaadii jimcaha oo lagu ducaynayay dadkii lagu laayay musiibadii afar iyo tobankii bishan ka dhacday magaalada muqdisho laguna cambaaraynayay qolyihii weerarkaasi geystay qeybteeda gobolka virginiya ee duleedka washington kasoo qayb galay danjirayaasha dalalka suudaan iyo jad washington u jooga saraakiil ka socotay safaaradda turkiga ee dalkan ergada jaamacadda carabta iyo madax ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxaa si toosa ugu xiran masjidka daarul hijre ee gobolka virginiya in ka badan afartan jaaliyadood oo midda soomaaliya ay kuwa ugu ballaaran ka mid tahay imaamka masjidka sheekh shaakir assayid ayaa madaxdan soo dhoweeyey isagoo dhinaca kalena cambaareeyey weerarkii boqolaalka rayidka ahaa lagu laayay ee ka dhacay isgoyska kilomitir 5 ee magaalada muqdisho
and we thank him for choosing Darul Hijra to be with us today.
waxaan uga mahad celinayaa safiirka soomaaliya ee washington doorashada uu doortay masaajidka daarul hijra si aad maanta inala joogtaan iyadoo ay soomaaliya ay maanta u murugoonayso weerarkii ugu dambeeyey ee aadka u xumaa waxaa kale oo nala jooga waaxda arrimaha dibadda waadna ku mahadsantihiin inaad noo timaadaan
We are one of the largest Somali community mosques in the area.
waxaa si aada loogu nuuxnuuxsaday sida ay u kala fog yihiin dhaqanka argagixisada magaca diimeed sidata iyo waxa ay diinta islaamku farayso waxaana lagu baaqay in si midaysan loo waajaho qolyahaasi islamarkaana dadka aan muslimka ahayn la tuso sida uu islaamku u qiimeeyey dhiigga dadka aan waxba galabsan iyo kuwa birimageydada ah sidaasi waxaa masjidka ka sheegay safiirka dowladda jaad u fadhiya waddankan maraykanka maxamed naasir Muslim is submitted. Somebody is submitted, you cannot divide us. Never. So what is going on today in the name of Islam is not Islam.
waxa ay rabaan inay ku sameeyaan magaca islaamka ma ahan islaamnimo imaamka ayaa si qayaxan u caddeeyey waxaannu nahay muslimiin diinteennu aad ayay u tahay mid nabad ah ma ahan diin rabsho ah marka muslimiintu waa inay u midoobaan sidii ay meel uga soo wada jeesan lahaayeen kuwani xumaynaya diinta islaamka
Of behavior cannot honor the, the religion of Islam.
dowladda suudan waxa ay ka mid tahay dalalka saaxiibka dhowlaha soomaaliya waxaana safiirka washington u jooga mucaawiye cusmaan khaalid uu si dheer uga hadlay wanaagga soomaalida iyo heerkii ay joogtay waxaanuu si ay tiiraanyo ka muuqato uga waramay dhibaatada ay soomaaliya waajahayso isagoo xusay in ay ka adkaan doonto kuwa falalka dhagarta ah ku haya We completely understand and know that Somalia is strong. The Somalia are the most strongest nation in Africa. So they will stop to si buuxda ayaan u fahansannahay in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad adag waxay ahaan jireen qaranka ugu xooga badan afrika way joojin doonaan oo ay la dagaalami doonaan dibna u riixi doonaan dembiilayaasha argagixisada ah And we know that when Somalia will become, come back to be the strong country in Africa.
waxaa ducatan lamida lagu sameeyey qiyaastii labaatan masjid oo ku yaala waqooyiga ameerika gaar ahaan magaalooyinka ay soomaalidu ku badan yihiin qaarkoodna waxa ay ururiyeen lacago deeq ah oo ay qayb kaga qaadanayaan gurmadka socda axmed ciise cawa danjiraha soomaaliya u fadhiya washington ayaa si gaara u maamuusay hogaamiyayaasha masjidyadaasi I wish to thank the Somali community, uh, all of you who have come today to show your solidarity, uh, the Muslim communities and friends of Somalia across the United States and Canada for their solidarity and support to the victims.
bulshooyinka muslimiinta ah iyo saaxiibada soomaalida ee guud ahaan maraykanka iyo kanada waxay u muujiyeen midnimo iyo taageero dhibanayaashii weerarkii muqdisho iyaga oo ku taageeray niyad iyo dhaqaalaba maanta oo jimco ah dhammaan masaajidada maraykanka iyo kanada waxaa looga duceeyey dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi waxaana howshaasi isku soo dubaridday safaaradda waxaan uga mahadcelinayaa imaamyada iyo hogaamiyeyaasha bulshooyinka muslimka ah iyo kuwa aanan muslimka ahayn sida wanaagsan ay uga jawaabeen codsigii aan u dirnay United States and, and, and Canada and the friends of Somalia from all nationalities, Muslims and non-Muslims, who, who positively responded to, to our call.
weerarkii isqarxinta ahaa ee lagu halligay rayidka boqolaalka ah ee muqdisho ka dhacay waxaa laga dareemay guud ahaan dunida waxaana inta badan wadamada caalamku ay isbarbartaag u muujiyeen soomaaliya iyadoo qaarkoodna ay durbaba u gurmadeen dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay jacfar kukaay v o a virgi
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuukaayo oo warbixintaasi nala socodsiinaya weli waxaan ku jirnaa wararka ku saabsan qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii oktoobar ku dhowaad laba boqol oo ruux oo isugu jira soomaali iyo ajnebi ayaa ka qayb galay banaanbax shalay maqribkii ka dhacay magaalada calgary ee dalka canada banaanbaxa ayaa looga soo horjeeday qaraxii ay dadka badan ku dhinteen ee afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho sheekh cabdirasaaq cilmi fagaare oo ah imaamka masaajidka abuubakar ee magaalada calgary kana mid ahaa dadkii ka hadlay banaanbaxa ayaa goor dhoweyd khadka telefoonka igu waramay
waxaa magaalada calgary city hallka horte horteeda ka dhacay mudaharaad lagu garab istaagayo soomaalida laguna cambaaraynayo eh, falkii faldambiyeedkii dadka badan oo muslimiinta ah oo aan dembiga waxba galabsan lagu laayay ee ka dhacay xamar Een, marka dad dad aada u tiro badan oo kala nooc ah oo soomaali iyo een, qowmiyadaha kale oo kala duwan ee dalka ku nool ba ay ka kooban yihiin baa meesha isugu timi dadkaas waxaa kaloo yimi mediaha magaalada general mediaha yimi waxaa halkaas kulli dadkii meesha ka hadlay ay ay cambaareeyeen ciddii ka dambeysay falkii dhacay waxaana loo baroor diiqay dadkii soomaalida ahaa ee muslimiinta ahaa ee lagu laayay halkaas marka dadka ka qayb galay shucuurtoodu sidee ahayd dadka oo dhan noocay ahaadaanba dad kala duwan oo tiro badan baa ka hadlay luqadda ingiriiska ayuu ku baxayey hadalku dad badan oo marka waxaa ka hadlay meesha ajaanib kala duwan ah oo soomaalidu ay ka mid tahay laakiin aysan keligood ahayn dadka oo dhan waxay muujinayeen inay ka xun yihiin wixii dhacay wax dee laga xumaadana way ahayd oo wax bini aadamnimada oo dhan kasoo horjeeday ahayd wixii meesha ka dhacay marka qof walba wuxuu muujinayay shucuur dareen xanuun badan oo waxaa noo wada muuqanayay dadkii gubtay oo oo la baabi'iyey oo gardarada lagu baabi'iyey oo iyagoon waxba galabsanoo subax gurigoodii kasoo shaqo tegay ama usoo shaqo tegay howlahoodii usoo baxay oo magaaladooda maraya ilaahay subxaana watacaala aanaan dembi cidna aan dembi ka gelin in l meesha lagu xasuuqay ayaa qof walba wuxuu muujinayay xanuunkaasaa u muuqanayay markuu hadlayey marka shucuur tiiraanyo leh ayay dadku wada muujinayeen waa garta marka adigu waxaad tahay imaamka masjidka abubakar ee magaalada calgary marka in dhiig la daadiyaa oo la daadiyaa dhiigga dad hadda la sheegayo ku dhowaad afar boqol diiniyan arrintaasi culays intee la eg ayay leedahay wallaahi walaal anigu meesha markaan hadda ka hadlayey iyo maanta khudbadaydiiba wax kale kagama hadlin waxaan kaga hadlay dhiigga muslimka qofka muslimkaa dhiiggiisa oo gardarro lagu daadiyo inay xaaraam tahay iska daa qof musline qof bini aadana dhiiggiisa in gardarro lagu daadiyo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka dhexdiisa wuxuu ku matelay adduunka oo dadka bini aadamka oo dhan oo la laayay man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatala annaasa jamiica kelmadda nafsan waxaa lagu sheegay nakira fi cumuumi nafyi wa fi siyaaq nafyi waa waxay faa'iideysaa cumuum yani naf oo dhan qofkii dila oo gardarro ku dila wuxuu la mid yahay naf oo dhan nin gooyey dad oo dhan nin baabi'iyey ninkii naf dila gardarro ku dila hal nafa wuxuu la mid yahay bini aadamka oo dhan inuu laayay ninkii naf badbaadiye oo la rabo in la dilo gardarro lagu dilana wuxuu la mid yahay ummadda oo dhan nin badbaadiyey bini aadamka ilaahay abuuray oo dhan nin badbaadiyey ilaahay marka halkaasuu ka taagan yahay hadal iyo uma baahna in dadka hadda laga jahayl bixiyo oo fatwo uma baahna culimaduna maalin walbay ka hadlaan nimankan waa shay oo magaca diineed ku qaraabanaya ee danaha kale wata ee ummadda soomaaliyeed loo soo diray inay baabi'iyaan oo ay kaga taagnaadaan saynta si aysan u hana qaadin oo u kicin gacmo shisheeyana ay ku shaqaysanayaan islaamna shuqul kuma leh mana rabaan danna kama leh marka masale fatwo ah oo diiniya oo loo sheegayaa ma jirto oo wax taraysa ma anfacayso islaamka marka wuxuu ka qabaa iyo masaajidada iyo wadaadada iyo diintu annaguna aanu ka qabnaa qof bini aadana naftiisa gardarre in lagu dila inay xaaraan tahay sa banaanayn
kaasina waxa uu ahaa sheekh cabdirasaaq cilmi fagaare oo ah imaamka masaajidka abubakar ee magaalada calgary ee dalka canada waxa uu igugu warramayay khadka telefoonka
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan mas-uuliyiinta dhinaca amniga ee dalka masar ayaa waxa ay sheegeen inay dhinteen tiro ka badan konton iyo saddex askari oo ka mid ahaa ciidamada amniga ee dalkaasi kadib markii isku horimaad ay ciidamo iyo kooxo maleeshiyaada ku dhex mareen saxaraha galbeed ee dalka masar faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray magaalada qaahira ee dalkaasi masar wariyahayaga xuseen cusmaan saxnuuni wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda waddankani ayaa sheegtay in dabley hubaysan rasaas ay huuyeen ciidamada amniga oo baadigoob ugu jiray sidii ay u soo qaban lahaayeen dad loogu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda xasmi oo weeraro dhowr ah ka geysatay waddankani saraakiisha ciidamada amniga ee masaarida ayaa tibaaxay iska hor imaadyada dhex maray ciidamada iyo dableyda inay ku dhinteen saraakiil gaaraysa siddeed iyo toban iyo shan iyo soddon ka mid ah booliska masaarida warku waxa uu intaasi ku darayaa ciidamada amniga inay dileen shan iyo toban ka mid ah maleeshiyada hubaysan intii ay socdeen iska hor imaadyada u dhexeeyey labada dhinac weerarka oo ka dhacay degmada alwaaxaad oo boqol shan iyo soddon kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada kaahira ayaa sidoo kale lagu dhaawacay askar badan oo ka mid ah booliska masaarida tiifiga qaranka masar ayaa soo bandhigay boqolaal ka mid ah ciidamada booliska waddankani iyo gawaarida gaashaaman oo buux dhaafiyey meesha weerarka uu ka dhacay ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda weerarka dowladda masar ayaa kooxda xasmi ku tilmaantay garabka hubaysan ee ururka aqwaan muslimiinka inkastoo xarakadani ay beenisay arrinkaasi sannadihii ugu dambeeyey boqolaal ka mid ah ciidamada amniga iyo milatariga dalkani ayaa lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay masar kuwaasoo inta badan ay sheegatay kooxda daacisha weerarada ay geysteen maleeshiyada islaamiyiinta ee dalkani ayaa xoogaystay tan iyo markii xukunka laga tuuray maxamed mursi madaxweynihii islaamiga ah ee ka tirsanaa ururka aqwaan muslimiinka sannaddii labada kun iyo saddex iyo tobankii arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili xukuumadda masar bishan gudaheeda mar kale ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah kadib markii uu dhammaaday amarkii xaaladda deg dega oo horey loogu dhawaaqay bishii abriil ee sannadkani xuseen saxnuuni v o a qahira
weli waxaad nagala socotaan v o a washington madaxweynayaasha maamulka somalilan iyo madaxweynaha dhinaca kaatumo ayaa shalay saxiixay heshiis ay kaatumo uga mid noqonayso somalilan haddaba faahfaahinta warkan waxaa kasoo diray magaalada laascaanood wariyaha v o e da cabdikariim olol madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaan iyo madaxweynaha khaatumo doctor cali khaliif galaydh ayaa caynaba ku saxeexay heshiis dhex maray somalilan ee khaatumo kaasoo ka dhacay degmada caynaba ee gobolka sool heshiiskaasoo soo afjaraya wadahadallo muddo sanad oo u socday khaatumo iyo somalilan waxaana halkaasi goobjoog ah mas-uuliyiin ka kala socotay labada dhinac iyo odayaasha dhaqanka kuwaasoo hadallo taageera ah iyo in lasoo afjaro muranka somalilan ee khaatumo soo dhoweeyey si nabadda loo xoojiyo goobta oo heshiiskaasi ka dhacay oo v o a ay goobjoog ahayd ayaa lagaga dhawaaqay qodobo dhowr ah oo uu akhriyey wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad ali shire heshiiskaas oo muddo sanad ah hadda soo socday heshiiskaas waxaa kala seexan doona madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo iyo doctor cali khaliif galadh qodobada iyo nuxurka heshiisku waxa weeye oo ku salaysan heshiisyadii hore sidan soo socota cadaalad iyo sinaan iyo nabad ku wada noolaasho in la wada ilaaliyo jiritaanka iyo madax bannaanida somalilan in khilaaf kasta oo jira lagu dhammeeyo wadahadal iyo jid nabadeed in la adkeeyo midnimada iyo nabad ku wada noolaashaha qodobada heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in dastuurka somalilan la furo ciidamada khaatumana ay ka mid noqdaan kuwa somalilan in distoorka dub loo furo si loo sugo awood qaybsi ku dhisan cadaalad iyo sinaan guddi joogtaana arrinkaas loo saaro in dowladda somalilan ururada samafalka ah iyo hay-adaha jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka howlgalaan sidii mashaariic harumarineed oo wax ku oola looga samayn lahaa gobollada sool iyo sanaag iyo buuhooda in ciidamada hubaysan ee khaatumo la qarameeyo oo waddanku yeesho ciidan qaran oo suga xuduudihiisa iyo jiritaankiisa heshiiskan ayaa soo afjaraya wadahadaladii somalilan ee khaatumo muddada sanadka u socday waxauna kusoo beegmayaa heshiiskan maanta lagu saxeexay magaalada caynabo xilli dhowaantana doorasho looga dareeri doono guud ahaan somalilan waxaana halkaasi si weyn looga hadlay in lasii wado heshiiskaasi lana xoojiyo sida uu dhaqangal u noqon lahaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood mahadsaned cabdikariin dhegeystayaal halkaa wararkaasi iyo warbixinadaasi aad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington markaana aan ka codsada sahre cabdi axmed inay inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka ee idiin haysay v o e da saake sahre
mahadsaned nuur dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dhimashada dadkii ku dhammaaday qaraxii ka dhacay afar iyo tobankii bishan ee oktoobar magaalada muqdisho inay ku dhowdahay saddex boqol konton iyo sideed qof dhimashada iyada oo la la-yahay konton iyo lix qof sidoo kalena ay dhaawacmeen laba boqol labaatan iyo laba qof oo boqol iyo labaatan ka mida dhaawacyadaasi loo qaaday wadamada turkiga suudaan iyo kenya halka sagaashan ka mida dadkaasi dhaawacyada qabayna guryahooda ay dib ugu noqdeen markii bukaanadaasi ay raysteen waxaa sidoo kale dowladda ay sheegtay in toddoba qof oo ka mid a dadka dhaawacyadaasi qaba ay weli sii yeelaan isbitaalaadka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale dowladda ay sheegtay in baaritaano ay wadaan arrinkan dhowr qofna loo qabtay dhinaca wararka dibadda haddaan eegnana dagaalo u dhexeeya xoogaga kurdiyiinta ciraaq iyo milatariga dalka ciraaq ayaa weli kasii socda magaalada saliidda hodanka ku ah dalkaasi ee kirkut ee dalka ciraaq xoogaga bashwaarmaha iyo kurdiyiinta ayaa la sheegay in ay xalay madaafiic xoog leh ku garaaceen magaalada ayna dhowaan qabsadeen ciidamada ciraaq ee altun copri sidoo kalena isku horimaad ayaa la sheegay in uu ku dhex maray halkaasi labada dhinac mahadsanid zahra zahre cabdi axmed oo inoo dul maraysay qodobada wararka caalamka ee v o e da dhegaystayaal markaana aanu jaleecno kaalimihii heesaha waxaan saaka idin soo qabanay codka macaan ee fanaanka nicmaan hilaac
qurbuhu quruxba male ayuu yiri ninka la yirahdo nuur nuurow maxaan ku rahdaa nimcaan hilaac zahra nimcaan hilaac aan kaa dhexgale waa fanaan da-yar oo haddana ma aragtay codkiisu heesihii dambaan ku ogeena kuwii horena waa kaasa waa dhameeyey guud ahaan idaacaddeenna aroornimo gacanta ayaa halkaas nalooga baaqaya ayaa halkaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa intaynu mar kale kulmi doono nuur xasan nuur bukhaari iyo saare cabdi axmed bay dhammaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
abyadu noloshay ka qayb tahayo